galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa maalin isniin ah labaiyo tobanka bisha maarso sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya jacfar kukaayi anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida baarlamanka soomaaliya oo ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiisyada lala galay sharikadda d b wol heshiis kasta oo shirkadda dubay port wold d b wold lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan shirkadda dubay port wold d b wold oo si bareer ah ugu xadgudubtay sayaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn dalka etiyoobiya oo laga sugayo ku dhawaaqista ra-iisul wasaare cusub
badar baantii waxaad moodaa boqol iyo sideetanka xubnood ee imanka arrimi waddanka etoobiya inay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan ciddii badelada ra-isul wasaarihii hore ee kaa jiray inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nas mandela oo kale ah oo dalkan samata dhicin kara ummaddaana isu keeni kara waxay ka fikiraan taa weeyaan maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn kara ummadda midayn kara dad dalkana micnaha yani siyaasaddan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay sharikadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b well sharcigan ayaa sidoo kale mamnuucaya amaba ka mamnuucaya sharikadda d b well gebi ahaanba inay ka howlgasho gudaha dalka soomaaliya xeerku waxa uu sheegayaa in dowladda federaalk soomaaliya ay tahay tan keliya ee soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga ah sida ku qeexan dastuurka dowladda federaalk soomaaliya sharcigu waxa uu ku eedeeyey d b well in ay ku xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo weliba bedqabka waddanka sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamanka kadibna waxa uu u tegi doonaa madaxweynaha si uu saxiix ugu meelmariyo dhowaan ayay heshiis wada galeen somalilan d b wel iyo etoobiya kaasoo ku saabsanaa maalgelinta iyo maamulka dekedda berbera heshiiskaasoo dowladda soomaaliya ay ku tilmaamtay sharci darro halka somalilanna ay ku adkaysatay in ay xaq u leedahay in ay heshiisyo noocan oo kale a gasho dhinaca kalena heshiiskaa lamida ayay d b well la gashay dowladda ama dowlad goboleedka puntland kaasoo ay kula wareegayso maamulka dekedda boosaaso
la taliyaha amniga qaranka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa isniinta maanta ah dalka shiinaha ku ammaanay kaalintii uu ka qaatay in dalka kuuriyada waqooyi uu ku qanciyo wadahadalada baabi'inta hubka nucleerka kulan uu jan yu yong la taliyaha amniga qaranka ee dalka kuuriyada koonfureed la yeeshay yang jieji oo ah sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ka tirsan ayaa keenay in toddobaadyo kadib lagu dhawaaqo kulan loo qorsheeyey inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un sarkaalka shiinaha master yan ayaa carabka ku adkeeyey in shiinuhu uu doonayo inuu arko wadahadal lagu dhammeeyo baabi'inta hubka nucleerka ee yaala dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya saraakiisha maraykanka ayaa dhinacooda ku adkaystay in aysan wax tanaasulaad ah ka samayn doonin kuuriyada waqooyi ka hor shirmadaxeedka la filayo islamarkaana ay sii wadi doonaan in dalkaasi ay cadaadis ku sii wadaan
waxaa heerkiisii ugu dambeeyey galay weerarka ay xukuumadda suuriya ku hayso qaybo ka mida quutada bari ee ku taalla duleedka magaalada dimishik ee caasimadda halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka wararku waxa ay sheegayaan in aagaasi uu gebi ahaanba burburay burburkaasoo ka dhashay duulaanka ay ku hayaan xogaga ah daacadda u ah madaxweyne al asad oo weliba ay barbar socdaan duqaymo dhinaca cirkaam xogaga bashaar al asad ee taageerada ka helaya ruushka iiraan iyo weliba maleeshiyada ururka xisbullah ayaa qabsaday magaalada mudayra iyagoo isku gadaamay duuma dagaalkaasi waxaa ku dhintay in ka badan kun iyo boqol ruux oo caruur badani ay ku jiraan
kooxda taalibaan ayaa la xaqiijiyey in ay la wareegeen gacan ku-haynta degmo ku taalla galbeedka afghanistan gaar ahaan xadka afghanistan uu la wadaago dalka iiraan kadib markii ay khasaaro xoog leh gaarsiiyeen ciidamada dowladda afhayeen u hadlay maamulka gobolka faarax naasir mehri ayaa v o edu u sheegay in maleeshiya ka tirsan taalibaan ay aroornimadii hore ee isniinta maanta weerareen degmada anar dara kadibna qabsadeen qaybo ka mid ah xarumaha dowladda wuxuu sheegay in weli uu dagaal qaraar ka socdo saldhigyo ay ciidamada milatariga iyo sirdoonka ku leeyihiin deegaanka anar dara wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa war ay ka soo saartay magaalada kabul waxay ku sheegtay in ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan ciidanka afghanistan lagu dilay dagaalka taalibaan ayaa sheegatay inay si buuxda ula wareegtay xarunta dhexe ee degmada iyo saldhigyada booliska iyo deegaanada ku hareeraysan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah haatanba idinkaga imanaysa washington sidii aad warka yagaba ku maqlayseen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay sharikadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b wel sharcigan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya sharikadda d b wel in gebi ahaanba ay ka howlgasho gudaha dalka soomaaliya xeerku waxa uu sheegayaa in dowladda federaalk soomaaliya ay tahay tan keliya ee soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga ah sharcigu waxa uu ku eedeeyey d b wel inay ku xadgudubtay siyaadad madax banaanida midnimada iyo weliba bedqabka wadanka sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamanka kadibna waxa uu u tegi doonaa madaxweynaha si uu saxiix ugu meelmariyo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna ah cabdulqaadir maxamed cabdulle fadhiga golaha shacabka maanta waxaa hor yaalla qaraar ay soo diyaariyeen guddiga joogtada kaasi oo ahaa dhowrista gobonnimada ee midnimada geyiga soomaaliyeed qaraarkan ee dhowr qodobo ka mid a waxaa ku husnaan shirkadda d b wol oo dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda berbere kaasoo u dhexeeya maamulka somalilan shirkadda d b wol iyo dowladda ethoobiya guddoomiye ku-xigeenka labaada baarlamaanka mahad cabdalla cawad ayaa golaha koola akhriyay qodobada xeerkan ku husan baarlamaanka federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka siddeedaad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah islamarkaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka labaad faqradda afaraad ee axdiga waddammada iskaashiga islaamka o i c oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah o i c waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale xeerkan ayaa husayn heshiisyada caalamiga ay geli karaysa xukuumadda dhexe keliya islamarkaanaisan jir cid kale oo geli karaysa heshiis caalami ah heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed ayadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku meelmariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qaraarkan oo ku meel mara boqol lix iyo siddeed cod ayaa guud ahaan soomaaliya looga mamnuucay shirkadda dubay bort world iyadoo la amray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya in go-aankan uu gaarsiiyo madax xukuumadda carabta heshiis kasta oo shirkadda dubay bort world d b world lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan shirkadda dubay bort world d b world oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa la farayaa inuu si deg deg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutagga imaaraadka carabta u a e kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka soomaaliya iyo xaqa shacbiga soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonnimadiisa iyo midnimada geyigooda qaar ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay kahor intaysan mudanaashu meel martayna go'aanka maanta waxaan guddoonka sharafta le ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajandaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeeddada ku cusan si loo helo war sugan ee ku saabsan arrintaa iyada ah oo laga wareysanayana xukuumadda aan u idmanay iyo ra-isul wasaaraha si fiican oga hadlay barnaamijka markuu yimidba inay iyagu keenaan kana doodaan barnaamijka asaga ah kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas naloo keeno macdama aan u idmanay ayaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaanaa furid noo qaabilsanaa waxaan saxeexay eh, mataqaanaa soo jeedintan
keliya waxay ahayd ujeeddada ay ka lahaayeen yacni in arrinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinaayo wadahadallada ka jira somalilan iyo soomaaliya iyo wadahadalladaas siday u socon lahaayeen si aysan ayaga labsadooda u arkin arrin ayagaa loola dan leeyahay waana arrin sax ah waaye wax walba annaga maadaama mas-uuliyadda aan hayno waa inaan yacni qof kasta oo soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago haddana adinkaa go'aamiyey in eh, ajandaha uu ku sii jiro go'aankiinu ahaa ayagana waa ku mahadsan yihiin adinkana waa ku mahadsantihin dooddu waxay ahayd mid adag waxaana jirta in kow iyo toban mudan ay soo jeediyeen in dib loo dhigo waxaase ugu dambayntii uu qaraarkan ku meel maray boqol lixdan sideed cod hal waxaa goobjoog ah boqol iyo toddobaatan xildhibaan natiijada waxay noqotay waxaa diiday hal waxaa ka aamusay hal waxaa oggolaaday boqol iyo lixdan iyo siddeed saa daraaddeed waa ansax dekadda d b wall oo laga leeyahay iskutagga imaaraadka carabta ayaa dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda berbere kaasi oo mid saddex geesooda u dhexeeya dowladda ethoobiya d b wall iyo maamulka somalilan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba dhinaca kale waxaan maanta la xiriirnay dhinaca somalilan si aan jawaab uga helno ilaa haatanna nooma aysan suurtagelin hase yeeshee waraysi uu maalintii shalay siiyey idaacadda v o a wasiirka arrimaha dibadda somalilan sacad cali shire ayuu kaga hadlay diidmada dowladda soomaaliya ee heshiiskan waxaana uu sheegay in ay xaq u leedahay gelitaanka heshiiskaasi jaamac buulle jaamac ayuu u waramay wallaahi runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay ka soo horjeestaan horumarkayaga annaga fajixisaa bay nagu noqotayba mashruucani waa mashruuc harumar shaqa abuurid waa midaynu u baahan nahay hadduu inoo hirgalo insha allah biidnillahi kariim inoo hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegaya geeska africa oo dhan somaliland oo keliya maaha u adeegi doonaa soomaaliya ethoobiya uganda waddamada haddii aan lahayn badda south sudan ilaa xitaa jibuuti marka runtii waanu fahmi weynayey sababta ay u carqaladaynayaan markii waayo markii ugu horreysay heshiis aanu galayna maba aha heshiiskan laftigiisa heshiis cusubba maaha labadii kun iyo lix iyo tobankii baynu heshiiska la galnay d b well ilaa february labadii kun iyo toddobiyo tobankii d b well baaba gacanta ku haysay laga soo bilaabo june ka hore dhowr jeer baanu is aragnay maxaan idhahdaa qolada etoobiyaanka waanu kala seexanay heshiisyo oo iska ahaa deelalaya public iska ahaa macluum ahaa marka isagoo historygaasi uu jiro taariikhdaasi ay jirto maanta waxaa mataqaanaa keenay runtii aan kasoo horjeedka waxa weeye waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan mataqaana xaqna aanay ulahayn somaliland xaq bay uleedahay ciday doonto inay heshiis la Waaya, gasho. Waa tan- qaran jira tan xaqa waan u imaanaynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyey hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin ee somalilan horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la-aanta somalilan ma kula saxan tahay taas inay gar u siinayso iyo in kale maya garun siin mayso sharcigaanu u raacnay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka somaliland buu ku fadhiyaa Eh, waxaana jirta dee taariikh hore oo wadamo badan baanu la galay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxaan idhahdaa imika jibuuti heshiisya naga dhexeeyey xitaa soomaaliya laftigeeda intii way hadalladu noo socdeen waxba yaabaanu ku heshiinanu wada sixinanu soo wada saaray wax cusub maaha waana wax sharci ku fadhiya weeye haddii iyagu ay go-aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka annagu de sharciga federaalka qayb kamini qof walba webi dhanka kale waxaa heshiiskan somalilan dhexdeeda su-aalaha ka imaanayaan haddiiba heshiis la gelayo horumar la gaarayo in ay jabeen nuquladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid a oo ah in aan shan sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah lasii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal oga soo darteen markaad saxiixayseen horta lock lock in period baa laydhahdaa shanta sannadood way ku jireen laakiin waxa raacsanaa ta la ilaawe waxa raacsanaa waxa weeye waa marka etoobiya ay soo gasho way soo gelitaanka etoobiya markii horeba tafaahumka iyagu ka mid ahaa Eh, markii aan wa- aan wada galnay eh, heshiiska qoladan d b world marka ma- hadda way soo galeen iminkay shantii sanood bilaabayaan aan ciidana aanay waxba ka bedelaynin saamigeeda shanta sannadood ee soo socda marka shardiga ku xidhan baa la ilaaway
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire oo u waramaya wariyaha v o e da jaamac buulle jaamac shalay
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan haatanna itoobiya dalka itoobiya waxaa weli laga sugayaa in lagu dhawaaqo ra-iisul wasaare cusub mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay toddobaadkii hore in koob iyo tobanka bishan haatan aanu ku jirno lagu dhawaaqayo qofka loo magacaabay ra-iisul wasaaraha taasi oo aanan weli dhicin haddaba siyaasadda dalka itoobiya ee xilligan iyo cidda noqon karta hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa cashe ibraahin aadan ay ka waraysatay cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika horta run ahaantii waxaad moodaa boqol iyo siddeetanka xubnood ee marka arrimiga waddanka etoobiya inay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan ciddii bedelada ra-iisul wasaarihii hore ee sax jiray inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nasr nasr mandela oo kale ah oo dalkan samata bixin kara ummaddaana isu keeni kara waxay ka fikiraan taa weeyaan maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn kara ummadda midayn kara dad dalkana micnaha yani siyaasaddan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay inta badan waxaa la hadal hayaa in ninka bedeli doona ra-isul wasaarihii hore uu noqon doono nin oroma ah waxaa carabka lagu dhisanaya ninka loo ninka loo yaqaan leonard rigesa ama ninka imanka yani xisbiga ormada u weyna jeedanka u ah ee la yihahda abiy axmed axmed runtii waa nin muslim ah waxaana haddii ay dhacdo inay isaga doortaan wuxuu noqon doonaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee muslina ee ka taliya wadanka etoobiya intay taariikh- intay taariikhdu xusayso si kastaba ha ahaante waxaa kaloo in la- hadda la- carab- carabka aada loogu dhufanayaa nin la- nin la yidhaha madhege oo isna yani waa professor nin professor ah oo runtii aada aqoon-yahan u ah oo qabiilka ama xarada kasoo jeeda ayaa la ayaa lagu wadaa inuu inuu noqdo deputy yani deputy prime minister ama ra-isul wasaare ku-xigeen in laga dhiga ayaa- ayaa ayaa- ayaa runta ayaa lagu wadaa Een, ninka tigriya ayaa isna runtii yani aada carabka looga hayaa si kastaba arrintaa ahaata waxay imanka la fidhiyaan oo inta ay waqti u qaateen wax kale maaha waxay doonayaan inay soo saaraan nin u cuntumi kara xilligan etoobiya ee ka bixi kara xaaladda cakilan oo ku jiro oo markaa dadka etoobiyankana isu keeni karaya waxay raadinayaan nin mandela oo kale ah oo qabaa'ilka kala duwan ee macna waddanka etoobiya midayn karayo maxaa yeelay hadda isbahaysigan imanka ka dilay waddanka etoobiya waa afar xisbi oo kucana ku duhbi weyaan xisbiga oromada xisbiga amxaarada xisbiga tigreya iyo xisbiga southern ethiopia ninkan hadda iscazilay ee macnaha yani prime minister hayle maryam uu kasoo jeedo ayaa runtii yani runtii wax afarta xisbi ayaa maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayaan inay inay nin keenaan marka waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intuu yani culaysku leeyahay iyo miisaanka uu kuleeyahay miisaanka siyaasada kuleeyahay ethiopia gudaheeda iyo adduunkaba Een, markaan mid mid u kala qaadno si kooban een, cabdiwahaab een, ah, xisbiyo kala duwan ayaa la- ayaa laga fekerayaa sida aad carabkaba ku dhufatay shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra-iisul wasaare soo magacaabi doonaan ilaa iyo haddana lama hayo oo sida muuqata waa la fadhiyaa waxaa laga arrinsanayaa sidaad sheegtay bal qofka wadankan samato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay marka aad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fekerayo ee miiska yaalla bal mid waliba saameynta uu leeyahay intay la egta haddaad mid mid u kala qaadid horta waxa weeyaan een een xisbiga tigreega markaan soo qaato hadday nin tigreeg keenaan hadda waqtigan imankaan kula hadlayo yani tigreega waxay waxay runtii aad iyo aad u haystaan ciidan ciidankay aad ugu badan yihiin oo macnaha security ayaa maanta gacan igaa gacanta ku haya dhaqaalaha waddankan igaa gacanta ku haya haddii marka la keeno nin oo tigreeg ah ay keenaan oo prime minister marka noqdo waxay noqonaysaa marka in tala dalka ay xayubsadaan ay noqonaysaa marka taa marka waxay marka waxa ku adkaan doonto inay marka ay mideeyaan etoobiya inay mideeyaan hadday keenaan nin oroba ay keenaan oo micnaha yani oo prime minister ah iyadan caqabadii dadka inta badan waxaan isweydiinayaa waxay noqonaysaa taariikhda etoobiya oo macnaha dadka etoobiya sanado badan aqoon jiray halkaa kusoo gabagabooday maxaa yeelay etoobiyada aan la yaqaan adduunka yaqaan ayaa halkaa kusoo gabagaboobeysa maxaa yeelay etoobiya adduunyada adduunyada u yaqaanay waxaa ka talin jiray nimankan tigreega iyo nimankan arxaabada marka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay oo labada qabiilka ugu badan watay wadanka etoobiya inay marka priminist ay noqdaan taa marka waxay keeni kartaa haddii marka priminist xoog badan uu noqdo oo reform badan uu keeno waxaa marka marka imaan karaya macnaha waxa weeyaan in yani luqadoodii ay macnaha lo baarlamaanka looga hadlo in yani isbedelo fara badan ay keenaan oo marka marka u cuntumi weydo dadkii amxaaladaha iyo dadkii dadkii tigreega ee dalkan usoo tirin jiray iyo haddii xataa soomaaliduba oo beriyaha runta ay adoomada aada isugu xumaayeen taa mid weeyaan laakiin xilligan xaadirka ah haddii ay keenaan nin micnaha yani amxaara ay keenaanna runtii waxaa waxaa weeyaan weli yani amxaartu waxaad moodaa runtii tigreega khiraadkii udhexeeyey ee shacbiga weli uusan dhamaanin haddii marka hadan marka imanka talada haya waxay ku guulgaraystaan inay shirka etoobiyaanka ay heshiisiyaan oo shakiga faraha badan ay kala qabaan ay ka saaraan weli marka shucuubta micnaha tigreega ah iyo shucuubta micnaha waxa weeye amxaarada aad bay u kala shakisan yihiin waxaa intaa dheer haddii nin amxaara u yimaado waxaa dhici karaysa in dadki dalkii dadka etoobiyaanka ay arkaan in yani isticmaalkii dib usoo noqday qowmiyadaha kale maartay iyada runtii yani waxa weye waxaa laga qabaa yani tulmo fara badan ayaa ayaa laga qabaa haddii marka ay ay ay ay keenaan ninka socda koonfurta ethiopia southern part of ethiopia weliba yani xisbigan hadda uu ka uu ka imaaday wasaarihii hore hadda iscasilay iyadan waxaa la oran karaya war wadamakan southernka iyagu ay waqtigooda soo qaateen lix sano ayay dalka xukumayeen waxaba yaratay ay qabteen lamadaba yani mucaaradkii ayaa hadda fara batay marka yani hadda cusub ajenda cusub ay keeni karaan ma laha marka runtii waxaa moodaa runtii arrinta inay aad iyo aad u cakiran tahay in marka laga fikiro qof yani keeni kara oo wadankaas matabixin kara qofka ugu fiican ismaanta isleeyahay matabixin karaan oo runtii haddaan fiiriyey waxa weye ninkaan ninkaan muslimka laabay abiy axmed ninkan waa nin micnaha waxa oromo ah waa nin muslim ah waa nin mutacaalim ah waa nin oran karaya dadka muslimiinta dadka kiristaanka soo dhigan karaya oran karaya weeyaan haddii marka ay doonayaan ay ka fakeraan mustaqbalka etoobiya ugu dambayntii marka cabdiwahaab haddaad fiiriso waddan saa u kala shakisan mas-uulka hadda ay doortaan xagguu wax marin karaabaad isleedahay wallahi xaaladdu aad bay u badan tahay waddadu aad bay u dheer tahay aad bay u dhagxaan badan tahay aad bay ayay ugu dhaxaan badan tahay xilligan in la helo nin yani mandela oo kale ah oo dadkan isu keeni kara ummadan midayn karaya dadkan kala hirdooda isu soo celin kara gacmaha isu saari kara aad bay u adag tahay haddii mina hataa ay dhacdo inay nin keenaan ninka ay keenaan wuxuu noqonaya in tember noqo tember ay noqonaan yani si kumeel gaar ah dalkan isu wadi karaa laakiin run ahaantii etoobiya oo macnaha oo kala daadatana gobolka waxay u keeni kartaa dhibaato aad u fara badan cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay caasho ibraahin aadan oo joogta washington
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa ka degay caasimadda nijameyna maanta oo isniin ah oo ay ku kulmayaan madaxweynaha jaad idris debi waxaana la filayaa inuu isla maanta gelinka dambe uu u duulo caasimadda dalka nigeria ee abuja halkaas oo ay ku kulmi doonaan madaxweynaha nigeria maxamedu buhari ibraahim xasan daandurey ayaa warbixintan inoo haya tillerson ayaa safarkiisa ka bilaabay kenya wuxuuna shalay oo axad ahayd ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey dadkii ku dhintay kuna dhaawacmay qaraxii dhacay muddo hadda laga joogo labaatan sannadood sida aad ogtihiin dhammaantiin argaxisadii kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii ayaa waxay u maleeyeen inay nee jebin karaan baabi'ino karaan shacabka kenya iyo maraykanka iyagoo weeraray safaaradda maraykanka ee nairobi dabcan way qaldanaayeen labaatan sannadood kadibna halkan ayaan ku kulmaynaa si aan u xurmayno kuwa naftooda ku waayey iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi talerson ayaan ka qayb gelin munaasabado lagu qabtay sabtidii nairobi isagoo daalanaa kuna mashquulay arrimo badan oo la xiriiray gudaha maraykanka iyo dalka kuuriyada waqooyi nasashana u baahnaa sida uu sheegay ku-xigeenka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka steve goldstein tillerson ayaa shalay wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya monica juma
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi nala socodsiinayay markaana kaalimihii heesaha dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanay hees uu ku luuqeeyo daa'uud xanfar
shabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasinta bay dhabarsaaga dhehaaga quruxsiisa iyo xataa dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo simahaasinta bay dhabarsaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigiisu gabkaaga maxaa waa ku dhacayaa ilhiidi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya codka kugu dheere dilishaan wadaasani
degeystayaal qaybaha dambe idaacaddayada waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horraynaya wararkii ugu waaweynaa dunida oo rogaal celisa aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galo sharikadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b well sharcigan ayaa sidoo kale ka mamnuucaya sharikadaasi inay ka howlgasho gebi ahaanba dhulka soomaaliya sharcigu waxa uu sheegayaa in dowladda federaalk soomaaliya ay tahay tan keliya ee dalka u geli karta heshiisyada caalamiga ah xeerkan waxa uu ku eedeeyey d b well inay ku xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo weliba bedqabka waddanka sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka kadibna uu u gudbo madaxweynaha si uu saxiix ugu meelmariyo
la taliyaha amniga qaranka ee dalka kuuriyada koofureed ayaa isniinta maanta ah dalka shiinaha ku ammaanay kaalintii uu ka qaatay in dalka kuuriyada waqooyi uu ku qanciyo wadahadalada baabi'inta hubka nucleerka kulan uu jang iyong la taliyaha arrimaha qaranka ee dalka kuuriyada koofureed la yeeshay yang jieji oo ah sarkaal sare oo wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha ka tirsan ayaa keenay in toddobaadyo kadib lagu dhawaaqo kulan la qorsheeyey inuu dhex maro madaxweynaha mareykanka donald trump iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un sarkaalka shiinaha master yang ayaa carabka ku adkeeyey in shiinaha uu doonayo inuu arko in wadahadal lagu dhammeeyo baabi'inta hubka nucleerka ee yaalla dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya
waxaa herkiisii ugu dambeeyey galay weerarka ay xukuumadda suuriya ku hayso qaybo ka mida quutada bari ee ku taalla duleedka demeshik halkaasoo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada mucaaradka wararku waxa ay sheegayaan in aagaasi uu aad u burburay iyadoo ay burburiyeen duulaanka uu ku hayo xoogaga ah daacadda u ah madaxweyne al asad kaasoo ay barbar socdaan duqaymo xooggan oo dhinaca cirkaa xoogagga bashaar al asad ee taageerada ka helaya ruushka iiraan iyo maleeshiyada ururka xisbullah ayaa qabsaday magaalada mudayra iyagoo isku gadaamay duuma dagaalkaasi waxaa ku dhintay in ka badan kun iyo boqol ruux oo caruur badani ay ku jiraan kooxda taalibaan ayaa la sheegay in ay la wareegeen gacan ku-haynta degmo ku taala galbeedka afghanistan gaar ahaan xadka afghanistan uu la wadaago dalka iiraan kadib markii ay khasaaro xoog leh gaarsiiyeen ciidamada dowladda afhayeen u hadlay maamulka gobolka faarax oo lagu magacaabo naasir mehri ayaa v o eda u sheegay in maleeshiya ka tirsan taalibaan ay aroornimadii hore ee isniinta maanta ay weerareen degmada anar dara kadibna ay qabsadeen qaybo ka mid ah xarumaha dowladda wuxuu sheegay in weli uu dagaal qaraar ka socdo saldhigyo ay ciidamada militariga iyo surdoonka ay ku leeyihiin deegaanka la weeraray wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan war ay ka soo saartay magaalada kabul ayaa waxaa lagu sheegay in ugu yaraan sideed askari oo ka tirsan ciidanka afghanistan lagu dilay dagaalka taalibaan waxay sheegatay inay si buuxda ula wareegtay xarunta dhexe ee degmada iyo saldhigyada booliska iyo deegaanada ku hareereysan
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad kala socotaanna waa v o a magaalada nairobi waxaa maalmahan ka socday shir looga hadlayay kalluumaysiga soomaaliya iyo sidii loo wadaagi lahaa dhaqaalaha iyo barnaamijyo shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada wariyahena yaasiin ciise wardheere ayaa kulamadaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay ka waraystay wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cali xaashi yaasiin sidaad u sheegtay halkan magaalada nairobi dhowr shir oo isdabajooga baan ku qabanay dhowrkii cisho ugu dambeeyey shirkaas laba arrimood uun baan kaga hadlay runtii qayb waxay ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhowaan bishii february tobankeedii ee lagu kala saxeixay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen qaabka ay u qaybsan doonaan dakhliga ka soo gala bixinta ruqsadaha kalluumaysiga heshiiskaas sida uu dadkoo dhan uga warqabaan dastuurkeenna waxa ku qeexan oo ku qoran khayraadka waddanka uu leeyahay wax wada qaybsanaya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka si taa loo hirgeliyo waxaa loo baahan yahay inay wada fadhiistaan oo gorgortan oo kale ka galaan nasiib darro waxaa laba jeer oo hore ee laguma guuleysan laba kun iyo afariyo tobankii iyo laba kun iyo toddobiyo tobankii marka sidaa darteed heshiiskan hadda oo ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu wada heshiiyey waxa uu noqday heshiis ay dhammaantood shanta madaxweyne ee dowlad goboleedyaasha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaantood ay ku heshiiyeen in ay markaa meeshii saami ahaan wax loo qaybqaybsan lahaa in lacagta oo dhan oo ruksada ruksadaha la bixinaya ka timaada in bangiga dhexe lagu shubo oo marka dambe iyaku iyakoo dhan oo wadar ah ay go-aan ka gaadhaan qaabkii loo qaybin lahaa marka laba arrimood unbay ku heshiiyeen in dakhliga loo isticmaali doono mid waxa weeyaan in arrimaha amniga wax looga qabto talabaadna waxa weeyaan sidii dhaqaalaha waddanka loogu dhisi lahaa shir kale ayaa qabanqaabisay oo maamul goboleedyadu ay ka qayb galeen gaar ahaan wasiirada kalluumaysiga kaa muxuu ku saabsanaa shirkaasi wuxuu ahaa runtii barnaamij waxaa jira oo xagga dhaqaalaha oo kalluumaysat- arrimaha kalluumaysiga siday dadkeenu ka wada warqabaan burcadbadeed baa ka jirtay ee laba saddex afar sano ka hor ee gobolada puntland iyo galmudug marka barnaamij waxaa jira lacagay bixisay deeqay bixisay european unionku ama midowda yurubka ay maaragtay ay bixiyaan lacagtaasoo loogu talagalay in dadka dhallinyarada oo shaqola-aantu ama mehereed la-aantu ay u geysay inay burcadbadeed noqdaan si markaa dooniye iyo kalluumaysi iyo qaboojiyaal iyo waxaa loo sameeyo marka barnaamijku kaasu ahaa labada gobol bayna u badneed runtii barnaamijka wixii loo sameeyey marka shirka aan halkan isugu nimid nairobi awal waxaa shirka lagu qaban jiray magaalada muqdisho marka shirka waxaa lagu heshiiyey maadaama burcadbadeedii runtii hadda soo yaraatay in lagu daro saddexda gobol oo kale oo ah hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland in iyakana barnaamijka laga qaybgeliyo oo barnaamijkii la yaro ballaadhiyo oo laga dhigo dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqola-aantu hayso in loo ballaadhiyo marka hadda wixii ka dambeeyey shirkaasi wuxuu noqon doonaa shir shanta gobol oo waddanka ku yaalla ay ka qaybgeli doonaan shirkan aad ku tilmaantay inuu taariikhi ahaa waxaad dareemaysaa inay jireen sanooyin badan oo la heshiin waayay haatanna maxaa sahlay baad is leedahay oo aad u aragtaa inay fududaysay in wasaaraddiinna haatan la hoos wada tago oo dastuurkii la raaco
runtii waxa weyaan wasaaradda iyadu uun hawsha ay leedahay waxa weeyaan marka heshiiska la heshiiyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka waxaa loo baahan yahay hal cod dunida oo dhan inuu markaa dunida kaleo dhan la xiriiri karo oo ruksadaha la kalluumaysiga uu bixiyaan taana wasaaradda federaalka ee kalluumaysigu aan anigu wasiir ka ahay marka hawsha iyadaasaan fulinanaa waxa taariikhi ka dhigay runtii heshiiskan uu yahay arrin weyn oo beesha caalamkuna aada u soo dhoweysay oo ay arkeen ummadii soomaaliyeed oo isku duuban goboladii iyo federaalkii oo dhan oo wada socda waxaad ka warqabtaa dadku ogyahin in la odhan jiray waysayra qabqabsadaan dowlad goboleedyada iyo federaalku laakiin heshiiskani waxa uu dunidao dhan u caddeeyey inay soomaalidu isku duuban tahay arrinta kale oo runtii arrintan heshiiskan ka dhigtay taariikhiga ah waxa weeyaan heshiiskani waxa uu caddaynayaa in kalluunka ilaahayna siiyey oo baddeenna ku jira heshiis darro la-aanteed in ay khayraadkeennii ayna hal shilin iyo hal dollari naga soo gelin sanad kasta ka khatannahay marka waxay yidhaaheen arrinta waa inaan soo afjarnaa qaabkii usoo afjareenna wuxuu ahaa inay yidhaahaan aan heshiis gaadhno qondadii qolo wax kasta la siin lahaa aan dib u dhiganno lacagta oo dhan aan ku shubanno bangiga dhexe aan markaa qaybinno inaku arrimaha amniga iyo dhaqaalaha samaynana dr cabdiraxmaan ugu dambayntii xilligii waxaa haatan nagu soo foolle kalluunkan soomaaliya hodanka ay ku tahay tuunada la yidhaahdo xilligiisii welina waxaad la dareemayaa in ay jiraan dad si sharci darraa weli uga kalluumaysta maxaa arrimahan kaga qorshaysan arrimaha waxaa nooga qorshaysan heshiiskii wadahadaladii nairobi nooga socday xooggiisu wuxuu ahaa sidii aan ugu tabaabushaysan lahayn oo ugu diyaargaroobi lahayn waad la socotaano tuunuhu ama kalluunka layidhaha tuunuhu waa guuraa weeyaan xeebteenna wuxuu soo mara aada u soo maraa isagoo fara badan bisha juun la yidhaho ilaa sebtembar marka waxaan hadda anaku maadaamaan haysano sharcigii iyo heshiiskii lagu heshiiyey oo naloo ogolaya in ruksada bixin karno saan u tabaabushaysan lahayn baan hadda halkan u joognay oo deeqbixiyaashana ka wada hadlanay
doodagaabneyd iyo weliba waraysigaasi aan idhaahdo waxa uu waryaheena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere la yeeshay wasiirka kalluumaysiga dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cali xaashi
dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay waryaheena muqdisho sayinab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabada ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya aamine maxamed ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulle faarax oo ka mid ah hal abuurada soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan ku horeeyo aamino maxamed ismaaciil caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubciso hooyo waa kuriso caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majoroti ahaan marka la fiiriyo ragga waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldhig u ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga axmed cabdulle faarax waa mahadsan tahay saynab maamaduna way mahadsan tahay horta u malayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan bulshadii soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeyd middaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka noocaa u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxaa loo socdaahe waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayoo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyaddarra ka timi una malayn maayo meel raggii kusoo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenkaa isagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duu rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan nin ragahoo aan dumar ku xiriirin ama ha dhalo ama ha la dhasheen ama ha u dhexeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqaas bilowdaoo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan siyaasaddii oo ragga awal waxba ka soo saari waayo oo soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayoo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi marka gabdho culays ku koobnaanaya ma ahana qoyskii soomaaliyeed bulshada unugeedu waa qoys qoyskii soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa kasii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay adigu ma ku muuqataa siduu axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenkaee dhanka qoyska ay meesha ka bannaanaanayso maya iima muuqato waayo aniga waxayna iigu muuqantanaya maalintii dalkeennu burburay oo xabad u dhacday oo rag islaayey oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii korisa mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka soomaaliyeed bay ahaayeen gurigiibay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqo dowladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen waxaan siinayaa axmed cabdulle faarax nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax mashaakilka jiraa wuxuu yahay hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si u abuuray shaqadana allah u qaybiyey dadka haddii qof mas-uuliyaddarra sameeyey oo qof ninahi tiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa amina ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo haf- soomaaliya ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi caqabadu waa dareenka odhanaya ragga la ficiltama haye aamino waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireenah ay qabteen inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqaynayaan Eh, ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaaggu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa Eh, aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa mideeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iiga hormarinaya iima ogola inaan qabto shaqadii ima qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobolada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin raga la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo haayadeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashadoo ay bildan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin Ah, marka taas waxay tus- tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaane ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay haddii aan dib ugu laabto ee, axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro ee, wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay dad soomaaliyeed oo itixaan galay qof itixaan uu ku guulaysto qof aan guulaysan in la siiyo banaynayo wax xunna weeye waa cadaalad darro Een, barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka ah iyadaa caqabada ah caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u quntaa ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaa la meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin seeni bay saad ogtahay gabar baa isu sharaxday guddoonka baarlamaanka xubin ka mid a guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garata jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokayso ku siman yahay soomaaliya siyaasaddu waa maado been ka samaysan qaacido santifiga oo rasmiya ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaalaah nama qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada xanjeerto oo subaxii siyaasad loo qomo wax jirayaa ma jiraan anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashiyaa ku lumay siyaasadu khasaaro badana ka mara siyaasadda hooyo uma quuro aamine maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay Eh, anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto Eh, wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halganka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xoreeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha gacmahaanu is haysanaa siyaasadiina waa waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xallinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda haddii alla idmo isbedel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu werigiiba ha ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh wax ma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taagannahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu wax u qabannaan anaku rabnaa xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay aamine maxamed ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulle faarax oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay saynab abuukar maxamed oo doodaasi gaaban ee nala soo codsiinaysay markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida guuldaradii soo gaartay kooxda kubadda cagta ee liverpool barcelona oo meesi la'aan badisay iyo kooxda kubadda cagta ee yuventus oo hoggaanka kala wareegtay kooxda napoli haase ahaatee aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa iyo shalayto la ciyaara ee dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta e f c banmont ayaa gurigeeda ku soo dhowaysay tottenham hatsba oo ka imaanaysa guuldarro xanuun badan oo toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta yuventus kulankaasi oo ka tirsanaa horyaalka champions leaga haase ahaatee kooxda kubadda cagta ee tottenham oo gool lagala hormaray ayaa bahda warbaahintu waxay durbaba ku bilaabeen ciyaartu aan dhammaanin in tottenham hatisba ay ka warwarayso islamarkaasi weli aanay maskaxdeeda ka bixin guuldarradii yuventus ay kala soo kulantay waxaa intaasi uu sii dheerayd in ciyaaryahan harri kane oo ciyaaryahanka ay kooxdu ku duusho uu qaybtii hore ee ciyaarta kooxda ka dhaawacmay isla markaasina dhaawac lixaadlihii uu soo gaaray oo ciyaarta keenay in laga saaro ciyaaryahan lameela ayayna kooxdu ku soo beddelatay maqnaanshaha ciyaaryahan harri kane waxba uma dhimin kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba waxayna ka guul heshay banmouth walow ee kooxda banmouth gool la hormartay afar gool iyo hal ayayna ku badisay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba kulan kale oo xiise badan ayaa isna waxa uu dhex maray kooxaha arsenaal iyo watford oo kooxda arsenaal ay ku badisay saddex gool iyo waxba ciyaaryahanada makitarian iyo obamayang oo mar u wada ciyaari jiray kooxda brushia dortmund ayaa goolal ay isu dhigeen midba midka kale u suuro geliyey in uu baliyo sidoo kale waxaa sid mudan in kulankaasi ciyaaryahanka la yidhaahdo peter jek uu suuro geliyey inaan wax goola laga dhalin taasi oo ahayd taariikh cusub oo kooxda iyo sumcaddiisaba uu samaynayay sidoo kale kooxda kubadda cagta ee arsenaal ciyaaryahan masad usil ayaa noqday ninkii ugu dhaqsiiyaha badnaa ee suuro geliya konton kubadood uu baasay in la dhaliyo iyadoo ciyaaryahanno badan oo ay ka mid yihiin ari kontana iyo denis berkham uu arrintaasi kala wareegay oo ay ku qaadatay in ka badan boqol iyo afartan iyo saddex kulan in ay konton kubadood oo ay baaseen lagu dhaliyo hase ahaatee ciyaaryahan masad usil ayaa isagu haatan rikoorkaasi haysta dhinaca waddanka talyaaniga haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta yuventus ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay udineysa halka kooxda kubadda cagta ee nabolina ay guuldarro wax u eg la kulantay kadib markii ciyaar bareejo ah ay la gashay kulankii saq dhexe oo xalay ahay wada ciyaareen iyada iyo kooxda inter milan sidaasina kooxda kubadda cagta yuventus ayaa iyadu haatan horyaalka waddankaasi waxay ku hogaaminaysaa toddobaatan iyo kow dhibic halka naaboli ay leedahay toddobaatan dhibcood walow kooxda naaboli kulan ay ka sarrayso yuventus oo yuventus kulan ayaa u dhiman haddii kaa badiso yuventus waxaa u suuragelaysa in ay afar dhibcood ka sare marto kooxda kubadda cagta ee naaboli dhinaca ingiriiska haddaan ku soo noqdo kulan aad u xiiso badan ayaa maalintii sabtida waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester united kulankani waxauu ka dhacay gegida old trafford ee magaaladaasi manchester waxaana macallin muriinha u suura gashay in uu cashar lama iloobaana u dhigo colob waa tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpoole waxa uuna mourinho la soo galay garoonka shax ciyaareed oo aad kaga yaabisay ciyaartoydii kooxda kubadda cagta ee liverpool islamarkaasina jaha wareer ku furtay iyo inay waayaabaan fursad ay wax ku dhaliyaan laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyey weliba waxaa xusid mudan inamadii kooxda liverpool ee maxamed saalax firmino iyo weliba maane in ay gool shabaqa taabsiin waayeen goolkay la timid kooxda liverpool oo tareeta ayuu ahaa ciyaaryahan arig bayley ayaa iska dhaliyey sbain kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa guulaysatay iyaduu garoonka ka maqan yahay ciyaaryahanka ay ku duusho ee leonel messi waxaa la sheegay in leonel messi arrimo la xidhiira qoyskiisa darteed inuu kulankaasi kaga maqnaa hase ahaatee philip cotinio wiilkii lacagta badan ay ku soo qaateen oo ay liverpool ka soo gateen ayaa goolka guusha weliba mid cirib uu ku dhaliyey baas uu ka helay ciyaaryahan dambeele u suurageliyey kooxdiisa waxaa xusid mudan in cotinio kooxdiisii liverpool laga badiyey sidaan horeba idinku sheegay isaguna uu garoonka kaamnu farxad ugu damaashaadayay kooxdiisa kubadda cagta ee barcelona christiano ronaldona laba gool ayuu real madrid u dhaliyey oo iyana laba gool iyo hal ayay eebaar kaga badisay dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna toddobaadkan inta aynoo joogo tan iyo kulan dambe waa mascadoo idilashada iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha
nurow markan waxaan u leexanaynaa dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa allaha u naxariistay cumar dhuule cali codkaasi macaan ee allaha u naxariistay cumar dhuule cali wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah jacfar kuukay intaynu idaacadda fiidkii dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
hooyo hooyo wahay waaqlaanu
This is the Lady DJ. Stay tuned